fiiducaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo axada taarikhduna ay tahay kowda bisha disembar ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan moodashada gaagaabana iyo mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidaod nagala socotaana boggayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bare waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah in ka badan saddex milyan oo qof oo ka mid ah dadka reer biritan oo saxeexay bayaan lagu dalbanayo in xisbiga talada hayaa uu qabto doorasho soo kale waxaad maqli doontaan maalinta idiska oo soomaaliya iyo weliba caalamkaba laga xusay adigana brotectibka sidii etikiska caafimaadka ugu barsaa iskaga ilaalileh in qof xanuunkan qaba hadduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuryada ama foqooqa ama jinsi ah xanuunkan si xun keliya kuma imaado hadda maaragta halkudhiga aan qaadan oo aragtay qaado tubta toosa sida lagu jooji lahaa xanuunkan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaysta
muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo tuudhiga muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka oo kaash patel u magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay-adda f b i-da iyo weliba warbixino kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna ciidamada cirka ee dalka suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee ruushku ayaa maantoo axada qaaday duqaymo xoogan oo ka dhana goobaha ay ku sugan yihiin kooxda xoreynta shaam iyo weliba kooxaha kale ee mucaaridka taageersan kuwaasoo ku yaala amaba jooga dhinaca miyiga iyo weliba magaalooyinka xalab iyo idlib dowladda suuriya ayaa shaacisay in ciidamo dheeraada la geeyey si loo joojiyo soo ruqaansiga xoogaga mucaaridka iyo weliba in la badbaadiyo magaalada xamaa oo khatar ku jirta kadib a markii mucaaradku ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba gooyeen waddada isku xidha xalab iyo weliba xamaa ciidamada suuriya ayaa maanta sheegay in ay iska difaaceen weeraro ay xoogagan mucaaridku ka fuliyeen waqooyi galbeed dalkaasi suuriya iyagoo oo ballan ku qaaday in ay dhowaan qaadi doonaan weerar rogaal celina si ay ula wareegaan dhammaanba deegaanada ay mucaaridku haatan qabsadeen dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda turkiga xakaan fidaan ayaa iska fogeeyey in dalkiisu uu ku leeyahay dagaalada ka socda xalab waxaana uu sheegay in turkigu u qaadayo tallaabooyin muhiim ah balse aanay qaadi doonin wax ficil ah oo sababi kara barakac cusub kooxda amaba shirmadaxeedkan ilaahda ee shan iyo afartanaad ee hogaamiyayaasha golaha iskaashiga khaliijka ah ayaa maanta waxada ka furmaya magaalada kuweyt iyadoo shirkanina uu kusoo beegmayay xilli xiisad iyo weliba colaado adag ay ka jiraan bariga dhexe kuwaasoo muddo ka badan hal sanno halkaasi ka socday ajendaha shirka ayaa la filayaa inuu xooga saaro dagaalka weli ka socda qasa iyo weliba saameynta uu ku yeeshay dalalka kale ee gobolka sida wadamada lubnaan yeman iyo weliba guud ahaanba baddacas xiisada ayaa gaadhay heer isweydaarsi weeraro milatari oo toos ah ayaa dhex maraan israa'iil iyo weliba iiraan shirkan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee lagu qabto amaba loo qabto xaaladda noocan ah waxaana bishii disembar ee sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan shirmadaxeedkii hore ee ka dhacay magaalada dowxa laba bilood kadib weerarkii bishii oktoobar kaasoo ay fuliyeen kooxda xamaas waxaana uu sababay dagaalkan ka baxsan qasa iyadoo shirkaasi dooxana laga soo saaray bayaan lagu magacaabay bayaanka dooxa kaasoo si adag u cambaareeyey waxaa loogu yeedhay duqaymaha aan kala sooca lahayn ee israa'iil ay ka wada qasa iyo weliba barakicinta qasabka ah ee dadka rayidka ah ugu dambeyntiina dowladda shiinaha ayaa hadda maanta si adag u cambaaraysay booqashada madaxweynaha taiwan li jing uu ku tegey gobolka hawaayi ee maraykanka halkaasi oo uu kula kulmaya guddoomiyaha gobolka beijin waashiinahe ayaa sida oo kale ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka dhana heshiisyada hubka maraykanka ee dhowaana la saxeexay ee uma ula saxeexday taiwan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa lagu sheegay in beijin ay si rasmiya ay u dacwootay ama ay uga dacwootay maraykanka iyadoo ku tilmaantay booqashadaasi mid halis ku ah madax bannaanida dhuleeda shiinaha madaxweynaha taiwan oo booqashadiisu tahay tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay bishii mey ee sannadkan ayaa sheegay in socdaalkani uu furayo albaab cusub oo ku dhisan qiyamka dimuquraadiyadda beijin ayaa sidoo kale waxay si adag uga soo horjeesatay heshiis uu dhowaan shaaciyey wasaaradda ama ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga maraykanku kaasoo ogolaanaya in taiwan laga iibiyo qalab dayactir ah oo loogu talagalay diyaaradaha f sixteen iyo weliba in nidaamkaiyo nidaamka raadaarada qiimaha guud ahaan heshiiskaasi ayaana lagu qiyaasay saddex boqol iyo shan iyo siddeetan milyan oo dollar dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida aan ku bilownay magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabada lagu xusayey maalinta aidhiska adduunka halka iyadoo halkudhigga sanadkanna uu ahaa tubta toosan raac ama raac tubta toosan haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
munaasabad lagu maamuusayo maalinta aidhiska adduunka ee kowda diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortagga h i v idis ee soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka banaadir waxaana halkudhig looga dhigay sannadkan raac tubta toosan guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v idis ee soomaaliya maxamed axmed jimcaale oo ugu horrayn madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xanuunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada muhiimadda ugu weyn maanta wal aidisdayga aan ka faa'iidaysanayno maaragti bulshadii qaybaheeda kala gedisan hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha maaragti mas-uuliyiinta kale kuli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuun kala noolne takoorka looga ilaalin lahay waa problemka ugu weyn sababta maxay tahay waxaa dhacday maaragti shaqooyinka in laga buriyo waxaa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugan waalidkiis bositive yahay in ilmihii yaraa ay kala cararaan qaarkood iskuulkii laga soo buriyo maaragti shaqooyinka in laga buriyo waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini aadanka oo caadiga ah basic need liveska macnaa nolosha bayskeeda wixii ku xiran ayay ayagan xaq u leeyihiin hadday tahay guri oo degaan ay degaan hadday tahay nafaqo hadday tahay shaqo hadday tahay waxbarasho waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baaba'do takoorkii oo la takoorayo caalamka o dhanna broblemka oo laga qaylinaayo waxaa waaye sidii loo adress garay lahay oo looga bixi lahay takoorka sidoo kale doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka h i v idis taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin meelaha complianciga ugu badani ka imaanayo waa health professionalska health professionalska horta waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici karaa adigana protectiveka sidii ethicska caafimaadka kugu barsaa iskaga ilaalileh in qof xanuunkan qaba hadduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuryada ama faqooqa ama jinsi ah because xanuunkan si xun keliya kuma imaado hadda maaragta halkudhiga aan qaadan oo aragteen qaado tubta toosan sida lagu jooji lahaa xanuunkan macnaha adoo dandiista u tega ama adoo si kale meel u tego xanuunkan kugu dhici karaa waa ogtihiin marka qofkii xanuunkan ku dhacay kas keliya qof xun ma ah
ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka h i v ga qabo runtii soomaaliya cudurkaas wuu ka jiraa dadka la nool cudurkaasna dhibaato badan ayay qabaan oo ka mid ah faquuq badan in goobihii caafimaadka loo diidaayo sarveyska dhan loo diidaayo waxaa laisoo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa toddoba qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqaala loo diiday maadaama ay h i v qabaan runtii waana waxa aan fiicnayn dadka bini aadanka ilaaha karaameeyey qof walba soomaaliya wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo wax walba u baahan yahay waxaa kaloo lii sheegay in dad badan guryihii laga bixiyo oo loo diiday markii la ogaada inay h i v qabaan waxaan ballan qaadaynaa qof xanuunsan oo soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meeluu ku noolaado ugu dambayntii cali cabdi maxamed oo ka mida dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey wakhtiga xanuunku asiibay isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo carruurtiisa ay bad qabaan waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah ani labada kun iyo toddobadii ugu dhacay waxaa waaye labada kun iyo toddobadii bishii kow iyo tobnaad markaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma jirin xamar hadda laan keennay oo markii aan banaadir aan u ololeynay oon diiwaanada waxa markaan la hadalnay kadib isbitaal banaadir laga dhigay isbitaal banaadir hadda kow iyo toban sano kow iyo toban bilood kow iyo toban sano meelahaas uu furan yahay anaa hadda ka shaqeeya kon madaxa counselingan ahay wax hadda wacyigelin dhib aan ku qabno ma jirto ani hadda xaaskayga negative waay wax xanuun ma qabto wayna fiican tahay alxamdulilah waan mar sanad bil walbana waa saddex bilood walbana waa baaraa wax xanuun ma qabto maasha allah ani xanuunkayga ajefigayga ani negative waayo oo fayraskayga hay maaha dadka fayraskooda hayga ah wax wax gudbinayo wax wax gudbinayo fayraska waay mayna ma ahan xanuunkii maaha qofka markuu fayraskiisa hay yahay toos u gudbinaya laakiin markuu fayraskiisa ziiri yahay oo daawada sax u qaato wuxuu gudbinaya ma jirto xasan kaafi qoyste muqdisho
geesta kalena magaalada jigjiga ee caasimada dowla deegaanka soomaalida ayaa lagu qabtay xuskan oo ahaa kii toddobiyo soddonaad ee maalinta aidiska adduunka oo inta badan la xuso kowda bisha disembar waxaana xuskaasi kadib idaacadda v o a u warramay wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta h i v aids ee dowla deegaanka soomaalida cabdiraxmaan nuur catooshe waxaana uu ka warbixiyey maalintan iyo waxa ay tahay iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin dadka cudurka la noole deegaanku dhanka kalena wasiirka ayaa xusay in tirada dadka cudurka qaaday sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan ay dhan tahay laba boqol iyo saddex iyo konton qof wasiirka ayaana u warramay wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaaskaata waata koowaad waa xuskii soddon iyo toddobaad ee cudurka h i v aids-ka oo sanad kasta kowda disembar loo asteeyey si caalam ahaan iyo mataqaanaa dal ahaan markaa sanadkan xuska waxaa inta badan halkudhig looga dhigay halkudhig looga dhigay in adeeg ku salaysan kala soocla'aan ku salaysan xuquuqda aadanaha raydabat my health myderate si macnaha dadka cudurka la noolay adeeg uga helaan xarumaha ayna noqonin dad laga faquuqo oo meelo gaaro u gaaraun iyagoon looga fuliyo maaha isay bulshada aynan uga dhexbixin inay adeeg noocaasa ay ka dhex helaanba midda ugu muhiimsan ee sanadkan halkudhiga looga dhiga xuska ah ujeeddada kale labaad waxaa weeye iyadana inaan mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno heerka uu marayo cudurka faafidiisa dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadana iyaguna sida mataqaanaa kala gooye iyo dhibaatada uu leeyahay iyo heerka faquuqa ee bulshada iyada laftigeeda lagu hayo in iyadana lala socdo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si uuna cudurku faafitaankiisu sii badanin waa tahay waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee dadka la nool cudurka iyo deegaanka deegaankii si guud marka sanadkii hore la barbar dhigo sanadkan waxaad moodaa isbeddel weyn inuu ka jiro xagga faafidda inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen markaan egno laba kun iyo afar boqol iyo konton iyo afar qof dad gaadhayaa hadda dawada ka qaata xarumaha waxaa jira dad iyaguna cudurkaas iyaguna qabo oon dawooyinka qaadaninoo faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin dadka noocaasoo kalea iyagana waxaan tala ahaan halkan u marinaya inay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad xaaladooda caafimaad la socdo waatay waxaa tiri dabcan in ka badan laba kun iyo dhowr boqol ayaa dawooyinka qaata guud ahaan oo amisa tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka ku nool marka la barbar dhigo sanadkii kale waxoogaa isbeddel hooseeya tiradu waa tiro gaadhaysa adugu lix kun in ka badan baa si guud ugu diwaangashan cudurkan marka isbeddelka dad badanoo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka ee tii rabbi ku timid oo u dhintay tiradu ma dad waxaa jira iyaguna mataqaanaa dawooyinka si fiican intay u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yaraa marka dad lix kun gaari ka badan baa hadda cudurka la nool waata waxaa tiri dad lix kun ka badan baa cudurka qaba haddana laba kun iyo dhowr boqol baa dawada qaadata kuwa kale maxay u qaadan layihin dawooyinka waa su-aal wanaagsan kulley intaas inta badan dadku waxay la qaadan waayeen waa looxtuur baa la yidhaha waa default tarbiyan inta badan dad badan baa cabsi darteed dawada intay u qaadan waayaan ee laga yaabaa inay deegaamada kale iyo meelo kale ay ka ka aadaan oo dawada ka qaataan annaga laakiin xogtaan hayna dad tirada lixda kun ah inay noo diwaangashayn oo cudurka la nool yihiin baa ee noo diwaangashan inta dawada qaadatana ay tahay laba kun iyo afar boqol in ka badan waa tahay wasiir bal haddii dhinaca dhinaca kale aan ku weydiiyo ee, tirada sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday haddii jiraan waa imise tiradooda Ee, sanadkan labada kun iyo afar labaatanka dhammaadka ahaa ee annagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo isbitaallada deegaanka dad adugu laba boqol konton iyo saddex gaaraya hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxaa u dhintay adigu saddex boqol sideetan iyo saddex gaaraya si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeye ee sanadkan afar labaatanka keliya ma aha Ee, maxaa isleedahay way keenayaan in in xanuunku ay dadka qaadaan ee kolley cudurkani waa cudur ee, inta badan ee, badanaa laga qaado ee, waxyaalaha anshaxumada hadday noqoto boqolkiiba sagaashan in ka badan in galmooyinka xaaraanta iyo sinada lagu kala qaado Ee, waxaa jira marxalado kaloo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiigoodu cudurkan la nool yahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan hadday noqoto cadayga hadday noqoto maqaska hadday noqoto sikiinta iyo waxyaalo kaloo badan oo inta badan ay faquuqu qayb ka yahay inuu faafo qayb ka ah Ee, su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxaa weeyaan dabcan xafiis baa tihiin ee, maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidiintooda u dhinteen ee xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay kow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin ta labaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna kadabadag u dhiba- dhibaato badan ta saddexaadna waxaan ka taaku- waa taakulaynoo waxaan ka taakulaynaa nafaqaynta raashinada sida bariiska ee sonkorta saliidda iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah ee dad dirayska waxaa kaloo idana sameeyaa waalidka ku waayey caruurtan cudurrada waxaan boqol lixdan iyo kow arday in ka badan baan students materialka kidka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aan u iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda ayna u waayin un mustaqbalkoodu u madoobaan
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida dalka britain dad gaadhaya ilaa iyo laba milyan oo qof ayaa saxeexay qoraal ay ku dalbanayaan in xisbiga talada hayaa uu qabto doorasho suurtagalna haddaba ma tahay in dowladdu ay khasab ku tahay in ay doorasho qabato maxaase keenay in dadkan badani ay kacdoomaan ama dadku ay bilaabaan kacdoonkan gantaaladii riddada dheeraa ee britain ay u ogolaatay ukrain si ay u isticmaasho in gudaha ruushka saamaynta haddaba ma ku leedahay dalkan kacay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa arrimahan ka waraystay maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka britain waxaana uu ku bilaabayaa sababta kacdoonka keentay
run ahaantii e, shacabkan tirada badan leh labada milyan dhaafay ee qoraalada ay ku codsanayaan in e, lagu celiyo doorashada waxaa keenay e, xisbigan leebarka ee dhowaan la doortay ayaa wuxuu ballan qaaday waxyaabo badan ayuu shacabka u sheegay ayuu codkana maaragtay uga qaatay oo ah inay canshuuraha e, wax ka qaban doonaan caafimaadka wax ka qaban doonaan e, sida caymiska oo kaleete e, hoos u dhigi doonaan waxyaabo badan oo ay ballanqaadeen iyo meelo ay yidhaahdeen waan kabaynaa iyo xo- howlo ay yidhaahdeen qolada horaa ku ciyaartay xisbiga hore conservativeka ay- ay ballanqaadka ay galeen ayay shacabku waxay dareemeen inay ka baxeen oo miisaaniyadda hadda dhowaanta la ansixiyey eh, waxay ogaadeen in wax badan oo ballan ah oo loo qaaday laga baxay iskaba daa siduu ahaaye xitaa wax lagu kordhiyey marka taasaa waxay keentay in dadku ay petition sameeyaan oo ay codsadaan in eh, lagu celiyo doorashada si dhaqsa ah Eh, tiradana aad baa lala yaabo laba milyan ay dhaaftay waxaana qasaba in eh, maaragtay eh, warkooda la dhegeysto inkastoo eh, prime minister laftigiisa saake eh, warayse uu bixiyey oo tv uu siiyey uu ku leeyahay eh, suurtagal maaha arrinkaas in eh, la galo doorasho kale dhowaan waa tahay eh, meelaha ay eh, eh, maxamed oo ku badan yihiin dadkan eh, saxeexa sameeyey eh, inkastoo ay ku jiraan xataa eh, deegaano xisbiga shaqaaluhu ku badan yahay iyo xisbigii eh, xukunka laga helay ee conservativeka laakiin waxa ugu badan eh, meelaha ay dadka eh, kooxaha xagjirka ah ay ku badan yihiin Eh, maadaama oo kooxahaasi ku badan yihiin ma kula tahay in aan dowladdu aanay wax weyn ka soo qaadi doonin run ahaantii dareenkan hadda xagga dhaqaalaha ay dadku dareemeen iyo waxyaabahan aan waxba laga bedelina ballanta ahayd kuma xirna in qofka uu qolooyinka meelahaas ay ku badan yihiin iyo kuwa caadigaaba dadka danyarta wax badan bay filayeen in loo qaban doono oo waxyaabo badan ay ay ku qabeen dhibaata maarata waqtigii conservativeka ay xukunka hayeen laakiin haddeer waxayba dareemeenba in arrinkaas kii horeba uu dhaamayo haddeer laga sii daray oo miisaaniyaddan la ansixiyey dhibaato badan ay ku keenayso oo qof walbaaba jeebkiisa uu ka dareemi karo dhaqaale ahaan caafimaad ahaan meelo badan oo rajo laga qabay ay maaragtay rajadii ay ku hungoobeen waa tahay maxamed qalimow waxa kale oo aynu ognahay in dowladda britain ay u ogolaatay ukraine inay u isticmaasho gudaha ruushka gantaalada ridada dheer arrinkani khalkhal siyaasadeed ayuu mar abuuray britain dhexdeeda ma la odran karaa dadkan saxeexay in doorasho la qabto in arrinkaasina uu saameyn ku leeyahay runaanti waxyaaba badan oo isbiirsaday ayaa keenay in dadweynuhu ay saa u kacaan qaar waxay ka walwaa yihiin golaanshiyaha ama isticmaalka la isticmaalay gantaaladaas oo taasoo ruushka intay ka caraysiisay ka dhigtay meel hadaf ama target ka dhigtay waddankan britain yurubta inteeda kale marka laga reebo dhaqaalihii ballanqaadyadii oo xaggii ballamadii ay ku qaadeen manifestkii ay samaysteen markay doorashada ku jireen oo ay ka baxeen taasna qayb ayay ka tahay waa one of the factors oo maarata dadweynaha ay dareemayaan marka xisbiga lebarka waxaad moodaa bilihiisu ugu horreebay in dadweynahii ayaga ay isfahmi waayeen oo ballanqaadyadii laga baxay oo gantaaladaas la isticmaalay oo ayaamaanba u k aad looga hadlaayay inaan nahay target oo haddii dhacdo maarata in gantaalada waaweyn ee meelaha fogfog gaare ama sida nucleerka inta yurub marka laga reebo britain ay tahayba number one sababtoo waxaa la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog wax ka ka dila ama maaragtay taasaa carab badan ruushka gelisay ruushkana maaha waddan sahlan maaha waa tahay britain in badan waa ay ka warwareegaysaa inay u ogolaato ruushka inuu isticmaalo gantaaladaas laakiin xisbiga shaqaalaha iminka talada haya waa uu ku dhiiraday ma jira cadaadis ayaa la hadalhayaa inuu dhinaca washington kaga yimi taas ma jirtaa sida badan dadku marka ay hadlayaan yani waxay u badiyaan in cadaadis ku yimid dowladda britain oo xagga maraykanka uga yimid in gantaaladaas isticmaalkeeda keena waayo maraykanku aan doonaynin in iyaga keliya ay ishu qabato sideedana maraykanka iyo ingiriiskuba dagaalada iyo meelaha siyaasadaha kuma kala haraanoo haddii ciraaq waa tii shoulder to shoulder ay lahaayeen waxyaabo badan oo isla galeen ayaa jira tanna waxay ka mid tahay maraykanku sidiisa wuxuu jecel yahay in arrimaha uu samaynayo in yani qolo kale uu helo ee maaragta ay isla arrinkaa isla qabtaan marka baresharkaa ka yimid maraykanka ayaa laga yaabaa in gantaalada ingiriiska in la isticmaalana keentay ee gantaalada maraykan keliya ka yimid ay ukraine haysto taa keliya wuu ku filnaa ka badanna waa haysataa laakiin si dooddu ay u noqoto laba dowladood oo arrinkaasi wada qaatay ayaa loo isticmaalay gantaalada ingiriiska la isticmaalay ilaa hadda waa tahay dhinaca ruushku waxa uu sheegay inuu jawaab adag ka bixin doono oo weliba uu siin doono britain iyo maraykanka dhinaca britain haddaynu eegno ma jira ilaa iyo iminka tallaabooyin ay mosco qaaday run ahaantii moscow waxyaaba badanay fududaystay ayaa jira oo ah haddii ay dabacdo inay isticmaasho nucleerka ay isticmaali karto baarlamaankoodana ay ogolaysista laakiin dowladda ingiriiska ilaa hadda mid la arki kara ma jirto laakiin waxaa jira waxyaabahan la yidhahdo cyber attacka oo sida electroniga laisku weeraro kale darleedyada iyo waxyaabaha serviceka halkhal geliya ee cyber attacka la yidhaahdo ayaa yani ingiriiska laga dareemay meelo badan sida nhska ama qolooyinka caafimaadka meelo badanah waxaa laga sheegay in ay cyber attack ku soo qaadeen laakiin ilaa hadda wax ficilo actiona oo xagga iyo madaafiic ama noqoto waxyaabo kale oo maaragta ama hawada ama badda ama wax uun maraakiib soo dhaqaaqday waxba ma jiraan laakiin cyber attack ayaa hadda bilowday kaasoo hadda adduunyada ka noqday weerar kale oo asagana qarsoon aana dadku ujeedin laakiin electronicale lagugu weerari karo waan lagu bilaabay baa sidaa
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka britain oo u warramayey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaadkii bishii oktoobar ee sannadkan waxaa xeebaha soomaaliya gaaray markabka uruuj ra'iis ee dowladda turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda turkiga waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta hindiya ee bartamaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sannadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeya laga soo saaro soomaaliya haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u bedeli karto xaaladda dhaqaale ee soomaaliya waxaa marti igu ah maxamed mukhtaar wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee voice of america waa mahadsanta walaa nuur bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa iyo hadda walaal waa mahadsan tahay adiga iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha runtii sahankan wadadan waxay mid muddo dheer soo socotay si rasmiga waxay u bilaabatay kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wejiyo kala duwan ayay soo martay intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo toddobaatameyadii bilowgeedii dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday soomaaliya lagu sahminayo laakiin toddobaatankii ilaa iyo siddeetankii laga soo gaarayo xoogaa xakad ayuu galay waayo soomaaliya markaas waxay qaadatay shuuciyadda waatay maxamed wadaag waatay ay raacday balse dib waxaa loo bilaabay markii soomaaliya ay qaadatay wixii loo la dhihi jiray surgery adjustment programmeska iyo macnaha suuqa furfuran oo imf t world bank ay la heshiisay ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta ilaa iyo sagaashankii dagaalada ay ka bilowdaan siddeetan iyo sagaalkii ayay socdeen balse dagaaladade markay dhaceen haddana xakad ayaa dib ku yimid kadib wadeed soomaaliya waa tii dagaalka sokeeye ka bilowday haddana markii jamhuuriyaddii saddexaad la asaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen waxyaabihii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey laba kun iyo sideedii markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay kadib markii kumeel gaarka laga baxay laba kun labayo tobankii laba kun iyo saddex tobanka waa tii soomaaliya ay la heshiisay somo oil kadib oo ay samaysay xog ururin kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana laba kun iyo shan iyo tobankii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah ee samaysay kadib laba kun iyo labaiyo labaatankii ayaa haddana soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaaga wax soo saarka ah ilaa iyo hadda labadii sana ugu dambeeyey ee xukuumadda madaxweyne xasan sheekh markii dib loo doortay afar shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay shirkadii coastline waxaa lala galay todoba blocks oo inay shidaal laga sahmiyo sidoo kale shirkad turkiga ah shirkadii liberty iyo golf som saddexaasna waxaa lala galay in saddex bloog oo in shidaal dhul ah dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo so marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara soomaaliya laga helo nuur waaya hadda waxaan la soconnaa in dowladda soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday dowladda turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay uruuj ra'iis marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan markabkaasi wuxuu muqdisho kusoo xirtay shan iyo labaatankii bishii oktoobar waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano tridii uu ka sameynaya saddex xirmood ama saddex blocks oo la siiyey shirkada turkiya la siiyey xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore aan kaga aruurinay oo ahayd two d ga ahayd farka ugu dhexeeya two d ga three d waxay tahay three d ga waa macnaha resolutionka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo two d ga muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo xogtii oo la fasiro xogtii oo la diyaariyo muddo sanadku dhowaad ayaan filayaa inay qaadanayso kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo marka kaa uu soo dhammaado ayaa haddii la yidhaahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto marka ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo dee waxaa la samayn doona waxa la yidhaha qiimeyn markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jiro inta uu la egyahay siduu ganacsi u geli kara iyo waxyaabo lamid ah marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in shidaalka soomaaliya amana gaar ahaan ceelashaasi turkida la siiyey in uu ganacsi geli karo iyo sida looga faa'idi karo markaasaan ogaan doona haddii alayraa waaya laakiin in la soo gaaro maaragtay markii ugu horreysay ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha soomaaliya taagan marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa runtii in kheyraadka soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qarankan soomaaliyeed muhiim u ah macno badan ma samaynayso kheyraad ayaan leenahay balse aanan aanan ka faa'iidaysanayn waxaana ma samaynayno sababta soomaaliya dhaqaalaheeda aada buu u liitaa hadee macaawinaan fakri loogama bixi karo marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadkan kalluumaysiga oo badda ku jiro waa arrin aada u fiican waana waxyaabaha keeni kara waxaan loo yaqaano macro economic trigger maanaa jug weyn oo dhaqaale oo soomaaliya ayuu u baahan yahay si uu dhaqaalaha uu hore ugu socdo marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahannahay inaan ka heshiino inaan diyaarsano de industrigan waa industry cusub waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya turkida iyo waxay samaynayaan balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn marka maadaama ay tahay industry cusub waxaan u baahannahay inaan diyaarsano aqoontii waxaan u baahannahay inaan diyaarsano shuruucdii waxaan u baahannahay inaan diyaarsano farsamo yaqaanadii waxaan u baahannahay sidii maalgelintii waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrigan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed in ay aqoon u helaan wacyigelin u helaan baarlamaanka laftigiisu inuu fahmo waxan ay sida u shaqeeyaan marka shaqo badan ayaa noo taalo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican uga faa'iidaysano waaya haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa marka ugu horeysa hadda sidaan kuu sheegay marka tridga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa marka waxaan ka hadlaynaa haddii la yidhaahdo horaanta laba kun iyo labaat laba kun labaatan iyo lixdan ka hadlaynaa markaas ayaa haddana waxaa loo gudbayaa macnaha dee in ceelkii la qodo drilling wax loo yaqaano la sameeyo taa marka waxaa ku xigi doona wax la yidhaha abraisal oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay la leeyihiin marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay waxa ku jirana ee ganacsiya markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saaritaankiiba so marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo oo dhankaas ah balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo intaas waa inta ay macnaha shirkadda shidaalka iyo turkida ay qabanayaan balse laakiin annaga dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawshaa socota inaan isu diyaarino sababtoo haddii aan isu diyaarin wayno dee waxaa dhacaya de inaan ka faa'iidaysan wayno sababtoo ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqaa waa inaan haysano dadkii xirfadda u lahaa haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas waa inaan heli karno oo aan u diyaarsannahay shuruucdii waa inaan u diyaarsannahay ayaga waa inaan la xisaabtami karno regulationskii durjoogteynta waa inaan samaysan karno macnaha aqoontii waayaaragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtami lahayn waa inaan diyaarsano marka dhankeena laftigeena shaqo badan ayaa ayaa jirto marka ay dhankaas kale shaqada ay ka wadaan qolooyinka turkida waaya dhalinyarada marka soomaalida maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragtay u baahan khibrad marka fursad intee la eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaasi shidaalka heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yidhaha local content macnaa marka la qorayo waxaa jiro waxa la yidhaahdo local content oo ah macnaa qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha waddanka shidaalka iskale laga soo saarayo marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qoran maan arkin balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna macnaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ee u leeyihiin dadka deegaanka ah ama ha noqoto shaqada ama ha noqoto horumarinta ama ha noqoto macnaha waxaasoo dhan marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa kaas ayaana qeexaya fursadaha dadka soomaalida ay ka heli karaan balse ogow manaha ma aha oo keliya qodida shidaalka keliya waxa dadka ay fursadda ka heli karaan manaa waxyaaba badanoo waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama manaha agabsiintii ha noqoto hoteeladii ha noqoto maqaacidii ha noqoto meelaha entertainmentiga ha noqoto bangiyadii ha noqoto so marka waa industry dhan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqayn lahayd in loo diyaariyo so marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan diyaarsano
mudane maxamed mukhtaar waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo magacaygu waa mawlid mascade dheberey oo jooga degmada goldogob aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o e daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar wasiire waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah saan wada ogsoonnahay meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda dhalinyaradu marka maadaama ay bad gudaha tahay meesha wax laga qodayo fursad shaqo ma u heli karaan say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay dhanka kale ee biriga waa mahadsantii dhammaantii
waa su-aashii hadda oo kale ayay la mid tahay waxa wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkadda shidaalka qodaysa markii lala gelaya heshiiskan loo yaqaan wadaag wax soo saarka local contentiska waxa lagu cadeeyey horta wax badan ku xiran yihiin waa mid midda labaad laftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada dadka markaas shaqada raadinayo ogowo maanaa dee shaqa laguma siin karo qof keliya waa soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabto shirkadda shaqada qabanayso sababtoo shaqooyinka noocan waa shaqa highly skilled ah waa shirqad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka raadsanaya laftigiisa waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo platformka ama macnaa meesha ceelka laga qodayo maaha waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimihii administrationka ka mid a arrimaha i t-ga ka mid a data managementga ka mid a marketinga ka mid a negotiationka ka mid a shaqooyin fara badan waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsana jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qodaya keliya so marka dhalinyarada kuwaasna way ka qayb qaadan karaan marka waxaa muhiim ah luqadda englishka dee in qofkii de uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governancigoo kale uu si fiican u yaqaano marka meelo badana laga soo geli karaa arrimaha shidaalka keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bes geoscience keliya uu yaqaano qasab maaha waa tahay wasiir waxaa isna doonaya dhegeyste kale in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal
hore magacaygu waa cabdulqaadir cali oo jooga muqdisho qabiirka waxaan weydiinayaa welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arrintaas sidee ayaad u aragtaa sideyse kula tahay runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo de waa waxaa keenaba markii aan ka baxayna dastuurkeena kumeel gaarka laba kun iyo labayo tobankii in go-aan laga gaari waayo oo la yidhaahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe joog goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo ee laba kun iyo sideed iyo tobankii lagu gaaray wadaagga macnaa qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhammaystiran walaakin wuxuu ahaa mid bilow fiican waxaan u baahannahay inaan kaas dhammaystirno marka de iyo inaan samaysano hay-adihii kabi lahaa macnaha ay kamid tahay hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa hay-adaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta macnaha in heshiisyada marka la gaalayo ay yihiin heshiisyo macnaha daah furan marka waxyaaba badan ayaan u baahannahay si khayraadkaas aanu u keenin colaad cusub marka haddii a la yidhaahdo waxaan filayaa sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu khayraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhac ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqalga iyo qarannimadii wadajirka soomaaliya waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyey oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhexleen wa waa jirtaa taariikhaha macnaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'iidin wadamo shidaal helay oo ka faa'iiday oo hor u socday wax walba waxay ku xilaya hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican oo loo soo qaata waxaa ka mid ah waa norway annaga wadamada noo dhowo oo si fiican u maamulay waxaa ka mid ah hadda dubai oo kheyraadka intaa heshay ka faa'iidaystay infrastructurkii iyo waxyaabihii u baaneed ka samaysatay horena ugu gudubtay wadamaha waxaa jira shidaal helay oo dee aanan wax badan ka faa'iidin waxaa ka mid ah jaad oo kale ka mid ah nigeria hadda tusaalaha loo soo qaataa ka mid ah caalamka macnaha shidaalka ugu horreya waxaa laga helay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii nasiib darra ilaa iyo hadda oo la joogo dadka nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayaan saf ayay u galaan shidaalka marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii nigeriinta ah ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya marka waxay ku xiran tahay hadda dee sida loo maamulo marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta soomaaliyeed ama ha noqda kuwa federaal ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn shidaana heer macneheeda ma aha in kheyraad uu imaanayo ama daqi uu imaanayo haddii si xun loo maamulo balse waxaan rajaynaya in si fiican loo maamuli doono waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda beriguse ma ku jiraa shidaal badan inta aad kala- inta aad la socoto
soomaaliya haddii ilaahay yiraahdo eh, labada dhinacba fursad uu ku jiraa beriga iyo badda balse dee saan ognahay soomaaliya hadda wadanka eh, m- markay imaado amniga markay imaado waxaan loo yaqaana infrastructureka waxyaaba badan ayaa weli eh, naga dhiman oo aanan diyaarsanayn marka waxaan isleeyahay eh, arrimahaasa waxay keenayaan in hadda f- culayska la saaro eh, iyo s- eh, macnaha qaaditaanka haddiiba dee shidaal la helo eh, in la dhoofiyo waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab de- de- beriga marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda waa garta marka ay soomaaliya shidaalka soo saarto eh, maxaa xigi doona ayaad is leedahay inta aad ka warqabto
haddee kheyraadka soomaaliya joogo mid ka mid u wey bat- eh, shidaalka maaha ke- midka keliya sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay waxaan leenahay xoolaan leenahay kaluumayaas ayaan leenahay een, hawo fiican ayuu ilaahna siiye oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo meelo dalxiisa loo imaan karaa jiro mana marka laga hadlaya kheyraadka dabiiciga ah, dadka waxaad umaraysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka laakiin kheyraadka dabiiciga soomaaliya ay leedahay ee, waa badan yahay marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano kow midda kalena dee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaha dee loo baahanya in gacmaha la iskor saarto oo shidaal la sugo oo balse laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano sababtoo shidaalka waa wax kooban eh, muddo kooban ayuu soconaya wax walbo meel laga qaaday way dhammaanayaan balse laakiin waxyaabo kale waxaan ilaahay nagu manaystay oo ah muddo dee dheer socon karo oo ay ka mid tahay macnaha dee meesha aan ku naallo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka meel istaraatiiji ka mid ah ee macnaha dabaylaha soomaaliya ka dhaco cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo Ee, meelahan hadda aan sheego dalxiiska ah een, xoolahan ilaahayna siiye kaluumaysiga ilaahayna siiye marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay in dhaqaalahaas guudsadaan kaga faa'iidaysan lahayn ee, i- ee, inaan samaysano intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryar ee soo korayo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence ay kusoo korortay i t-ga macnaha uu lafdhabar u yahay waxaasoo dhan ayaan u baahannahay ee, sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn ee, inaan u diyaar garowno balse aysan naga noqon keliya ee, shidaala la sugaa marka shidaal la helana dee sida carabti aan khamiisyo inta gashanaan macnaha dee dee lacag aan iska helaynaa waa garta waayahay Eh, ugu dambeyntii shidaalkani muxuu ka bedeli karaa eh, nolosha soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha haddii waxaan aada ugu celcelinayaa haddii si fiican loo maamulo ee, fursad soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in eh, macnaha dhaqaalaha dowladda soo gelaya uu kor u kaco haddii dowladda dhaqaalaha soo gelaya uu kor u kaco dowladda waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto inay macnaha waxbarashada wax ka qabato arrimaha caafimaadka wax ka qabato eh, horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii la midka ah ay sugto in qo- eh, shaqo abuuris ay samayso in nolosha da- qofka soomaaliga ay ay wax ka bedesho taas waa waa waa midda koowaad midda labaad macnaha wadanka dhaqaale ahaan laftigiisa dee wuxuu noqonaya wadan aa, een, su- daqli soo galo Ee, waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska iyo ayaa hoos u dhacayo so marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya balse laakiin faa'iidooyinkaas badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano daafurnaan la imaano ee sidoo kalena industrigan cusubna aan isu diyaarino aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore dhegaystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa gaaga dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey nuur xasan nuur halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye fmta sideed sideed redio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts radio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay inuu doonayo in sarkaal hore oo ka tirsanaa waaxda ammaanka islamarkaana ah nin trump daacad u ah laguna magacaabo kesh bethel uu noqdo agaasimaha hay-adda f b i-da taasoo muujinaysa inuu doonayo inuu bedelo agaasimaha hadda f b i-da maamulo waa christopher wey haddaba warbixin arrintan ku saabsan oo ay reuters qortay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan batel oo muddoxilaadkii hore ee trump la taliyo u ahaa agaasimaha guud ee hadda sirdoonka qaranka iyo sidoo kale xogayaha difaaca maraykanka ayaa mar hore waxa uu ka dhawaajiyey in f b i-da uu ka saarayo kaalinteeda ku aadan dhinaca sirdoonka islamarkaana uu tallaabo ka qaadi doono shaqaale kasta oo ka shaqeeya hay-adda kaasi oo diida fulinta ama taageerada ajendaha trump dhibaatada ugu weyn ee f b i-da haysata ayaa ka imanaysa dowrkeeda dhinaca sirdoonka waxaan ka saari lahaa qaybtaas waxaan maalinta koowaad bixiri lahaa dhismaha hay-adda f b i-da ee hoover waxaana maalinta xigta ka furi lahaa dhismahaasi madxafka dowladda qotada dheer ayuu betel ku yidhi waraysi oo bishii sebtembar siiyey showga amaba barnaamijka uu daadihiyo shawn rayaan waxaan toddobada kun ee shaqaale ee ka howlgala dhismahaasi u diri lahaa guud ahaan maraykanka si ay u eryadaan dembiilayaasha ayuu hadalkiisa sii raaciyey magacaabista betel trump oo jamhuuri ah ayaa u muuqda inuu isku diyaarinayo inuu meesha ka saaro christopher rey oo ah isna jamhuuri markiisii ugu horreysayna uu magacaabay trump muddada tobanka sano ah ee rey ee f b i-da ayaan dhammaanaynin ilaa labada kun iyo toddobylabaatanka mar wax laga weydiiyey magacaabista betel oo u baahnaan doonta in aqalka sanadku uu ansixiyo afhayeen u hadlay f b i-da ayaa yidhi sabtidii maalin walba ragga iyo dumarka ka howlgala f b i waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii ay maraykanka uga ilaalin lahaayeen khataraha isi soo taraya agaasima rey waxa uu diiradda saaraya ragga iyo haweenka ka shaqeeya f b i-da dadka aannu la shaqayno iyo weliba dadka aan u shaqayno agaasimaha f b i-da ayaa sharci ahaan waxaa la magacaabaa muddo toban sano ah si xafiiskaasi looga ilaaliyo siyaasadda rey ayuu trump u magacaabay jagadaasi kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hore james comi labadii kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii uu baaritaan ku sameeyey ololihiisii labadii kun iyo lixiyo tobankii waxaana si joogto ah uu rey bartilmaameed ugu ahaa carada taageerayaasha trump intii uu rey xilka hayey f b i-du waxay baaritaan ay maxkamadii ogolaati ku samaysay dhismaha trump ee maralago halkaasi ay ka raadiyeen dukumentiya sir ah waxaa kale uu la kulmay dhaleecayn dowrkiisa kormeerka ah ee amar uu soo saaray xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka mary garlin kaasi oo ujeeddadiisu ahayd inuu ka shaqeeyo ilaalinta guddiyada dugsiyada maxalliga ah kadib hanjabaado gacanka hadal iyo dhibaatayn ah baaraha federaalka ee gaarka ah jack smith oo hogaaminayey laba dacwadood oo federaali ah oo ka dhan ahaa trump oo ku aadanaa dowrkii uu ku lahaa inuu ka horyimaado natiijadii doorashadii labadii kun iyo labaatankii iyo inuu sii qaatay dukumentiyo federaal oo sir ah ayaa shan iyo labaatankii nofembar ka codsaday garsoorayaasha gacanta ku haya kiisaskaasi inay joojiyaan amaba ay meesha ka saaraan ka hor inta uusan trump xafiiska la wareegin janaayo labaatankeeda waxaana uu soo xigtay waaxda cadaaladda oo leh siyaasad aan lagu dacweyn karin madaxweyne xilka haya rey ayaa horey u sheegay inuusan doonayn inuu xilka ka dego wakhti hore waxaana uu ku mashquulsan yahay si firfircoon qorshihiisa ku aadan howlaha jadwalka labada kun iyo shan iyo labaatanka sida uu sheegay qof arrintaani si dhow ula socda batel oo afartan iyo afar jir ah ayaa horey u noqday garyaqaanka dowladda federaalka iyo xeer ilaaliyo federaali ah waxa uu kaalin weyn ka qaatay hogaamintii baaristii xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareesku ay ku sameeyeen baaritaankii f b i da ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ee xidhiirka u dhexeeya ololihii trump ee labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo sidoo kale ruushka xilligaasi oo kaaliyo u ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga sirdoonka ee aqalka hoose david nones kadibna intii lagu guda jiray dacwaddii ugu horreysay ee xilkaxayuubintii trump sarkaal hore oo ka tirsan golaha amniga qaranka fiona hill ayaa u sheegtay baarayaasha aqalka inay ka walaacsan tahay in batel uu si qarsoodi ah oo fasax la'aan ah uga shaqaynayay isku xirka trump iyo ukraine batel ayaa beeniyey eedeymahaasi trump ayaa sidoo kale magacaabay hantiilaha charles kushner inuu noqdo safiirka maraykanka ee faransiiska kushner waa aabbaha wiilka uu trump sodoga u yahay ee jared kushner waa hogaamiye ganacsi sare leh samafale iyo weliba heshiis sameeye kaasi oo noqon doona nin si adag ugu dooda una matela dalkeenna iyo danihiisa ayuu trump ku yidhi qoraal uu soo dhigay truth social isagoo ku dhawaaqayay magacaabista kushner
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oy diyaarisay wakaaladda wararkii royters kumanaan ka mid a mucaaradka wadalka suuriya ayaa sabtidii qabsaday inta badan magaalada xalab iyagoo fadhisimano ka samaystay magaaladan oo ah ta ugu weyn ee dalkan islamarkaana gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ka hor inta aanay isku sii ballaadhin deegaamada u dhadhow kooxdan ayaan ciidamada dowladda suuriya kala kulmin culays sidaasi usii badan waxaana sidaasi sheegay dagaalyahanada iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha suuriya oo sidoo kalena la socota dagaalka ayaa sheegtay in mucaaridku ay horkacayso kooxda xayaad taxriir al-shaam inay qabsadeen maamulka garoonka diyaaradaha xalab oo noqonaya garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ahaa ee ugu horreeyay ay mucaaridku maamulaan dagaalyahanada ayaa iyaguna sheegay inay qabsadeen garoonka islamarkaana sawirro halkaasi ku saabsan baahiyey kumanaana dagaalyahan oo sidoo kalena socda ayaan wax iska caabin ah ka waajiyin xoogaga dowladda iyagoo qabsaday magaalooyinka iyo weliba xaafado ku yaala waqooyiga xamaa oo ah magaalo ay hore u joogi jireen ka hor inta aanay ka saarin ciidamada dowladdu sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaanay sheegteen fiidnimadii sabtidii inay galeen islamarkaana ay magaaladaasi gudaha u galeen gulufkan deg dega iyo lama filaanka ah ayaa wejigabax ku ah madaxweynaha suuriya bashaar al asad islamarkaana keenaya su-aalo ku saabsan diyaarahaanshiyaha ciidamadiisa qalabka sidaa duulaankan macaaridka oo ka soo bilaabmay halka ay ku xoogan yihiin ee waqooyi galbeeda dalkaasi ayaa u muuqda mid lasii qorsheeyey sidoo kalena waxa uu imanayaa xilli xulafada asad ay ka warwarsan yihiin khilaafka gudahooda hadalkiisii u horreeyey tan iyo markii duulaanku bilaabmay ayaa war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fiidnimadii sabtidii ayaa uu asada ku sheegay in suuriya ay sii wadi doonto inay ka difaacdo xasiloonnida iyo weliba haybaddeeda dhulahaaneed argagixisada iyo taageerayaashooda isagoo intaasina sii raaciyey in suuriya ay awood u leedahay inay ka adkaato si kastoo ay weerarkoodu u xoogganaado turkiga oo halka ugu weyn ee laga taageero kooxaha mucaaridka ah ayaa sheegay in dadaaladoodii diblomaasiyadeed ay guuldarraysteen taasoo ay ku rabeen inay ku joojiyaan weerarada ay dowladda ku hayaan mucaaridka dhowaan qabsaday goobo dalkaasi ku yaalla mucaaridkan oo ay horkacayaan kooxda salafi jahaadi oo ka mid ah xayaada taxriir al-shaam oo ay ku jiraan dagaalyahanada uu turkigu ayido ayaa arbacadii bilaabay duulaankoodan lama filaanka ah iyagoo markii hore ku bilaabay laba weerar oo ay ku qaadeen baadiyaha xalab iyo idlib iyagoo maalmo kadibna soo galay xalab islamarkaana hantiyey magaaladan muhiimka ah oo ku yaallo jidka weyn ee isku xidha magaalada ugu weyn caasimadda dalkaasi iyo weliba dhinaca xeebta fiidnimadii sabtidina waxay qabsadeen ugu yaraan afar magaalo oo ku yaala gobolka bartamaha dalkaasi ka mid ee xamaa iyagoo sheegtay inay galeen caasimadda gobolka waxaanay kooxdan mucaaridka ahi ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan meelihii ay ka haysteen xamaa sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban ee ay ku guuldarraysteen ciidamada qalabka sidee dalka suuriya ayaa iyaguna war ay sabtidii soo saareen ku sheegay inay si ay u waajahaan weerar ballaadhan oo lagu soo qaado xalab islamarkaana ay u badbaadiyaan nafaha inay geeyeen ciidamo iyo weliba agaba islamarkaana ay isku diyaariyeen weerar rogaal celisa warka ayaa lagu qiray in mucaaridku ay galeen qaybo waaweyn oo ka mida magaalada balse waxaay sheegeen inaanay ka samaysanin saldhigyo iyo weliba meelo kaantaroolaa saacadihii dambe sabtidiina ciidamada qalabka sida ayaa isku dayey inay meesha ka saaraan waxa ay ku sheegeen warar aan jirin iyaga oo soo xiganaya wararka ku saabsan in ciidamadoodu ay dib u baxayaan ama ay goosanayaan iyagoo sheegay in taliska guooda uu qabsanayay howlihiisa la dagaalanka ururada argagixisada soo laabashada mucaaridkae xalab ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo sannadkii laba kun iyo lix iyo toban taasoo timi kadib ololo militari oo adag oo ciidamada asad ay ku taageerayeen dalalka ruushka iiraan iyo weliba kooxo kale oo xulafalla ah gabagabada idaacadda ayaynu haatanna dhegeystayaal kusii dhownahaye aynu tallecno dhinacii kaalmaha heesaha
inaan ku doono dugsi wadaagno maantan diyaare maantan diyaare dahaba kaalay ha i darnaan
wagaag dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo
anaa ku doorto dumar kaleeto dumar kaleeto dartaa u daaye dartaa u daaye dartaa u daaye dartaa u daaye